barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
waa duhur arbaco ah bisha abriilla ay labiyo toban tahay sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya cashe ibraahin aadan cash cudyan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah
waxaa jira dad badan oo dhallinyaro ah oo soomaaliya kasoo tega qaarkood iyagoo shaqo haysta caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah sharciga qof hadduu sharci haysan oo haddana luuqadii uu garanayn caqabad buu la kulmaan dhanka dhaqanka aad iga yaabiyey waxaa arkaysaa rag iyo dumar isdhexgalaayo baashan hadda badeeca baa la dhahayo oo isticmaalaayo raggii iyo dumarka intay meel isku imaadaan wada qoslaaya muusig la daaranayo
waa qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee taga magaalada nairobi ee dalka kenya oo ka warramaya caqabadaha ay kala kulmaan joogitaanka kenya sidoo kalena waxaan idiin haynaa ragga iyo dumarka midkee calool ku hayn ama cuqudad qaada marka ay cid isdagaalaan ama ay wax tabanayaan qof ama wax ka tabanayaan qof kale
dhanka dumarka u badan dadka dhibaatada oo mar walba keedsada oo ama dhibaato ay geysteen ahaato ama dhibaato loo geystay marka laba tababarkaa bixina laba dumar ah igu darneed dhinaca heesaha ee barnaamijka dhallinyarada maantana kama tegayno miyaan hamiya dharaati miya walwalaha beenkii xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta u socdo marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii caalamka mas-uuliyiinta soomaalida ee magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa sheegay in ay soo furteen siddeed hindi ah oo shaqaale ah oo la socday markab dhowaan lagu afduubay xeebaha soomaaliya kuwaas oo la geeyey dhinaca beriga duqa magaalada hobyo ayaa v o a u sheegay in ay hayaan dhammaan shaqaalihii islamarkaana ay xidheen afar ka tirsan budhcadbadeeda haysatay raggaasi mas-uuliyiinta iyo saraakiil ciidan ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada galmudug ay furteen siddeeda ruux oo u dhalatay dalka hindiya kuwaas oo lagala soo degay dooni dhowaan kooxo budho cadbadeed ah ay ka soo afduubteen badweynta hindiya wararka ayaa sheegaya in iska hor imaad kooban oo dhex maray ciidamada galmudug iyo kooxihii afduubayaasha ahaa kadib lagu guulaystay in la badbaadiyo shaqaalihii doonta lagala soo degay islamarkaana gacanta lagu dhigay burcadii ajaanibta gacanta ku haysatay wararka ayaa intaas ku daraya in wax khasaare ah oo ka dhashay weerarka aanu jirin islamarkaana muwaadiniintii u dhalatay hindiya ay bad qabaan
wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lefrof ayaa maanta oo arbaca ah sheegay in xukuumaddiisu ay su-aalo kala duwan ka qabto waxa uu ku tilmaamay aragtiyaha iyo ficilada iska hor imaanaya ee maamulka ka arrimaya dalkan maraykanka lafrof ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu bilaabmayey kulan ka dhacayay moscow ula lahaa xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka tillerson wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa intaasi ku daray in ay muhiim tahay in ruushka uu fahmo waxyaabaha maraykanka uu damacsan yahay
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan in ku dhow rubuc qarni ayay dad dalka soomaaliya ka jireen dagaallo iyo dhibaatooyin kale dalka ama magaalada nairobi waxay hoy u ahayd malaayiin qof oo soomaali ah oo ku sugan magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee kenya xaafadda islii ee magaalada nairobi waa meel ay soomaalidu si isku hadlayn ah u yimaadaan iyagoo qaarkood ka shaqaysta kuwa kalena ay waxbarasho ama khadad ka dhoofka ay u joogaan haddaba dhallinyarada soomaaliyeed ee taga nairobi iyaga oo aan sharci sidan kana shaqaysta islamarkaana aanay ka soo horeyn cid eheladooda ah oo mas-uuliyaddooda qaada ayaa la kulma caqabado aanay markii hore filanayn wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa warbixin amuurahaas ku eegaya qaar ka mid a dhallinyaradan oo aan kula kulmay waddada labiyo tobnaad ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi ayaa iiga warramaya caqabadaha ay ka cabanayaan fayse cumar cali magaceega een, waxaan ka mid ahaa dhallinyarada oo ku sugan nairobi xaafadda islii Een, waxaan ka imaaday soomaaliya haddii aan ka hadlo een, caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada waxaa ka mid ah midda ugu horeysa horta sharciga xagga sharciga qofku markuu imaado waa inuu macnaha sharci haysto hadduu sharci haysan ma dhaqaaqi karo waxyaalaha ugu horeeya oo caqabada koowaad waaba sharciga letaki banda hortaagan marka iyo waxyaalo kale badanna way jiraan Een, marka caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah sharciga qof hadduu sharci haysan oo haddana luuqadii u garaneyn wax walba dhibaatay ku noqonaysaa caqabad buu la kulmaa marka marka arrintaasi dhibaato intee leeg bay eh, ay kala kulmaan dhallinyaradu tusaale ahaan dee ciidamada ammaanka oo kale wallaahi dhibaato weyn ay kala kulmaan qof ma dhaqaaqi karo soo isagoo waddanka garanaynin oo haddana een, magaalada kala garanaynin hadduu sharci la'aan ah haddana luuqadda aan garanayn sida luuqadda swaaxiliga oo kale baa halkan een, muhiimka ah marka wuxuu labada ugu muhiimsan waa sharciga iyo luuqadda hadduusan garanayn aad buu ugu dhibaatoona haddana haddii uu qofka haddana isaga iska soo galay oo kale uu dhallinyaro iska soo galay aad buu haddana usii dhibaatoonaya hadduu macnaha qof uu garab ama dad dhallinyaro ama dad uu la seexdo ama meelo badan oo barnaamij uu ku socon ama dad ay kaga soo horeyn aad buu macnaha u dhibaatoonaya qofkaas magacayga waxaa la dhahaa axmed xasan jaamac nin waxaan ahay eh, reer soomaaliya oo ka mida walaalaha muhaajiriinta soo galay eh, no, eh, xagga dowladda kenya horta aad bay umahadsan tahay waa dowlad dowladda keliya eena wanaajisay Eh, laakiin problemka sometimes aan la kulanno waxaa ka mid ah eh, inta badan qofka markuu environmentiga uu ku cusub yahay wadanka uu imaanayo baa problemka uu la kulmaa waxaa kow ka ah yacni in la weydiiyo sharcigii oo la dhaho adiga sharcigii ah wadanka wadanka kusoo gashay aaway leta kimanda leta kimandablusha waxyaalaha noocaasa inta badan dadka markaa waxaa macquula in uu luqadii uu fahmin qofku markuu yacni sbiijka wadanka looga hadlaayo uusan garanayn ama luqadda u qaaska ah problem badan buu kala kulmayaa Eh, dhalinta inta badan ee ka timaado eh, maybe soomaaliya timaado kenya siyaabo kala duwan ay u yimaadaan qaar hadday tahay eh, bofis qaar hadday tahay history about education qaar waxay u yimaadaan medical qof kastaba adiga siyaabo badan koosas kala duwan uu u yimaadaa laakiin authorityga inta badan la siinaayo soomaalida ee ay u imaanayaan waxay fast priority-ga siiyaan waxaa loo yaqaano maybe ee, in ay yacni intaasi kuma eka caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada ee waxaa sidoo kale ay kuu sheegayaan inay dhibaato xoogan ku qabaan dhanka dhaqamada maadaama dhaqamada labada wadan ee kenya iyo soomaaliya ay kala duwan yihiin Ee, maxaan ku dhahay waxyaabo dumarkii iyo dhallinyaradii waxyaabo u fududaynaya oo aan soomaaliya markaa joogtid aanan fasahaadka aan u fududaynayna meeshaan yaallo waxaa arkaysaa rag iyo dumar isdhex galaayo baashan hadda badeeca baa la dhahayo wax loogu yaraayo oo maxaan ku dhahay isticmaalayo raggii iyo dumarka intay meel isku imaadaan wada qoslaaya muusig la daaranayo wallaahi nin xaqiiqatan dhallinyarada meeshaan joogto een, markii loo fiiriyo soomaaliya iyo halkan dhanka dhaqanka aad iga yaabiyey gabar soomaaliyeed waxaa ka naxdaad arkaysaa kolley marka aniga ahaantay dareenka aadka u kulul oo maxaan ku dhahay aniga xag ahaan iyo damiir ahaan iyo diin ahaanba wallaahi eh, haddii aan ka hadlo eh, xagga dhallinyarada especially kuwa ku dhaqan soomaaliya eh, marka ay yimaadaan eh, maxaa la dhahaa eh, kenya dhaqamo badan ayaa ku dhaco physical exchange badan ayaa la dareemayaa dhallinyaradii oo yacni soomaaliya markuu lahaa only one behavior lahaa ayaa wuxuu noqonayaa mali mani challenge inuu ku yimaado challenge-ga uu kaga imaanaya waxay tahay xagga loo yaqaano yacni qofkii hadduu ahaa qof yacni soomaaliya waagu joogay straight way ku socdo ma noqonayo ruuxa wuxuu bilaabayaa inuu wakhtigiisii luusgareeyo Een, waxaa jira dad badan oo dhallinyaro ah oo soomaaliya kasoo tega qaarkood iyagoo shaqo haysta ee qaarkood wax baranaya qaarkood u soo baxa inay tahriib aadaan oo kadib waddankan soo maraan Een, sometimes kuwa qaarkood waa loo waa lasoo kaxeeyaayo qaab dacwad ahaana waddanka lagu keenaa Een, wallaahi meeshan waxyaabo badan oo fursada oo soomaalida ay ahayd inay ka faa'iidaysato bayaa yaalla Ee, tusaale ahaan dhallinyarta halkan loo keenaya inay baxaan ama dibad loo qaado waxay awoodi karaan inay waxbartaan Een, ninkii dhallinyarada ahaa markii halkan la keeno mustaqbal ma samaysanayo only wuxuu ku fakarayaa sida uu ku bixi lahaa ayadoo ay taas ay jirto oo aysan waxba ka faa'iidaysan waxbarasho ah baa waxaa usii dheer in ay dhaqan doorsoon ku dhacdo Ee, tusaale ahaan markuu soomaaliya joogo waxaa laga yaaba reerkii noola joogay halkan waxaa laga yaabaa in reerka uusan la joogin wax badan baa iska bedelaya xaafadda isliya ee magaalada nairobi ayaa waxaa sidoo kale ku nool dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo horumar kala duwan ka sameeyey dhanka nolosha kuwaasoo ka faa'iidaystay fursadihii ay heleen khadar maxamuud xareed v o a nairobi
wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad nagala socotaan sida intiinii dhegaysatay idaacaddeenii shalay ee barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku maqasheen waxaanu sii daynay qaybtii koowaad ee warbixin ka hadlaysay sida loo xaliyo khilaafaadka shakhsiga ah ee soo kala dhex gala bulshada gaar ahaana dhallinyarada oo mararka qaar khilaaf aan sidaasi u badnayn uu keeni karo mashaakil amaba dagaal dhex mara waana arrimo inta badan ka dhaca meelaha ay colaaduhu ka jiraan in tacadiyo ay kala tirsadaan bulshada kaas oo ku salaysan dhibaatooyinka ka dhex dhaca haddaba magaalada muqdisho waxaa ka shaqeeya dhalinyaro ka howlgala isu soo dhoweynta bulshada iyo dhiirigelinta iscafinta bulshada waxaanay dhallinyaradani ay leeyihiin barnaamij ay ugu magacdareen quraca nabadda waxaana la kulmay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle qaybtii labaad ee warbixintaasi waxay ku bilaabmaysaa sida tan
yaa u badan dadka waxa isku qaba
dhanka dumarka u badan dadka dhibaatada oo balmar walba keedsada oo ama dhibaato ay geysteen ahaato ama dhibaato loo geystay marka laba tababarkaa bixina laba dumara igu darneed oan la sheekaystay midna idbaa dhib geysato markaan tababarka siiya wiiga saddexaad markaan wareyno bay hadashay dhibaatada ay geysatay ee soo bandhigatay markaas waxaan dhibaatadan waa geystay hadda maxay tahay waxaan ka shalaynahay tiri dadka aan dhibaateeyey maalintaan dhibaateynana ciili carab ay hiisay tiri waxaan ka xumeeyay tiri dadka aan dhibaatadu geystay haddana waxaan isku talafbiraa tiri inaan dadkii raadiyo oo aan cafis weydiisto maadaama ani aan dhibaateeyey qofka dhibka geystay xitaa oo dhibanaha ah oo dhibgeystaha ah way ku taaganta inuu dhib geysto laakiin marka la wacygeliy oo la dareensiiyey dhibkaas dee asig ku dhicla dhibaatadoo mari lahaa wuxuu dareema inuu qalad gale diyaar u yahay in la cafiyo oo raaligelin bixiyo
neo kiisaskan markaan wadnay cashirada quraca nabadda challengeska badana dadka horta hore cashiradu ayagaaba isku kaa dhiibaya iscafinta kusoo gaarsiinaya laakiin qofku markuu kugu cusubiyo iscafinta aada weydido waa adag tahay marka la soo gaaro wareega colaadda ee qofka aad u sheegto ninkan haddii walaashiis la kufsaday wuxuu ku jiraa ciil caro fakar cuqdad intuu barsiiskaas mara haddaadan ka hortegin dhibanuu noqonaa isagaa dhib geysanaya laakiin qaabkaan uga hortegaynaa waxay tahay haddaad u sheegto war inuu jiro cismaan gabadha la dhalatay iyo xaaskiisa iyo walaashiisa hal meelaa lagu kufsaday tan haydo waa yaraaha wuxuu ogaanaa dhib ka daran inuu jiro waxaa imaanaya marka inaad tanasul aad la aado iscafin inuu bixiyo marka qofka aad u sheegto sheekadiisa markaad ogaatee sheeko ka dhib badan oo dhacday markaa u sheegto rajow yeelana oo ku warama marka saas darteed waxaan samaynaa saaxiibka ugu dhowaan u dirnaa si oo usoo tiiraayo bixiyo maxaa yeelay tiiraayooyinka qaarkood qofku ma wada sheegi karo laakiin qofkaan isleenna waa u dhow yahay markaan ogaana ayaan u dirnaa si usoo dhaqo naciimo waxaa ugu weyn codada qaba siyaasiyiinta ka mid a ma ka mid tahay in dadka siyaasiyiintu iscafiyaan qorshaha waa noogu jirtaa maasha allah in dadka siyaasiyiinta waxa dhibka geystay ama kuwa dhibka loo geystay waa ayaga in siyaasiyiinta ayaga ay iscafiyaan dib u heshiisiin quraca nabadda waxaa kusoo horjeeray barnaamij la dhaha dib u heshiisiin tusaalahaan qofkan siyaasiga ah dhibaatuu geystay oo shan labaatanka san lasoo dhaaf wadankeena colaadaa saameysa oo heer qabiila laysku dilay in asaga horta marka hore laga dhaadhiciyo in asaga uu dhiban yahay qofkan siyaasiga asagana dhib uu geystay marka barnaamijka aan u geyno aan ka dhaadhicin cashirada uu qaato asagana kolley anaga anaa ka mid ahay dadka tiiraayeensanaa barnaamijkan waan ka faa'iiday maasha allah maanta dad kalean sii gaarsiinooyaa aniga waxaad inoo sheegi karaysaa wixii markaa kuhaysato aniga dhibaatada igeysa kale waxaa ka mid ahay tusaale ahaan waalidka oo kale marka qof wax loo soo gadoo kale caruur iga weyn marka wax loo soo gada waxaa isdhihi jira adiga leen soo gadin waxaa isdhihi jira maxaa yeele waalidka ilmahaasi kaa jecel yihiin oo kale tiraayaday ka mid tahay cuqdadaa igu jiri jirta oo nafsiyan tusaalaha markaan arko qof aan isku gareed ahayn oo aniga maanta iga sareeyo kale markaan arko waa iscaburin jira laakiin hadda waxaa ogaaday in wax kasta ay yihiin qadarta alle aan dadaalo meeshaas aan gaaraayo tusaalahaan aniga waxaa jirta oo kale waxyaabaha tiiraayada waxaa ka mid ah markaan dugsi dhigan jiray aan gabar isdagaalnay waxyaabaha aan ka faa'iido quraca nabad ee ka mid tahay inaan u tagaan lahaa baay raali ahaa iyadoo caruur dhashay dagaalka loo sheekayso ah dagaalkii dugsiyaa la dhigan jira adiga ciyaal yar yaraan aheenay marka group team anigana tiima hogaaminahay ilmaha dugsiga marka la waa la yaqaanaa marka waan isku dhacnay waan isdagaalna waan xasuustaa markaas kadib xaafadiyan isla degana haddii anagu waaweyn aan iska hor imaana xataa lamaanan hadli jirin iyadan ilamahaysan hadli jirin gabadhi marka cashirka qaatay aan ka hadlay marka cashirka laysiinaya macalinka aan u sheegay gabadhaasaa jirto oo aan isdagaalnay ilaa haddana waa adiga dhowr iyo toban sano aanan isla hadlin waxaan go-aansaday inaan u tago aan dhahay raali ahaa iska kii cafi inaan aniga kaa qaldanaa waa laga yaabaa caruurnimay ahayd marka tiiraayada waxyaabahaasoo kalea kamid in in cas- iscafinta iyo dib u heshiisiinta laga hadlo tusaale ahaan ee, tusaale ahaan waxaa sameynaa wax kooli la dhaho kale anaga call center wax la dhaho qofka inaan wareysano tusaale ahaan wiil waxaa laga yaabaa inaa weydi weligaa qof ma soo kubsato oo kale tusaale waa weydiiyey aniga wiila weydiiye waxay dhahay laba qof aan soo kubsado kubsi maa wax waxaan waa gabar uu ku dhahaa laakiin qofkaas ma fahansan cashirka markaad siisid aad ka dhaadhicsid waxaas inay qalad tahay u- mar kale ficilkaas inuusan ku laabanin hadda haddii qofku yaqaan inuu u tago raali ahaa soo dhaho waxyaabo badan oo laga faa'iidaya jira quraca nabad wadankeena shan labaatan sano colaada ku jira kolley barnaamij kooban laguma gaari kara laakiin insha allah waxaa rajayaynaa wax un inaan aan- aan- raxmo ragga keliya baa la eedeynaya gabdhuhu soo ma geystaan
Een, dabcan gabdhuhuna way ku jiraan een, aadanaha nool oo dhan yani gabadhuna qalad way gashaa wiilashuna qalad way galaan si isku mid ahayna qaladaadka u galaan inta badan inkastoo laleeyahay dumarkaa qaladka u badan yahay oo maadaama ayaga maxaa isleeyahay fifty waaya la dhahay ama ayaga sas loogu waxeynaya Een, ragguna qalad way galaan gabdhuhuna qalad way galaan laakiin muhiimadda waxay tahay dadku in ay gartaan in tiiraanyada qalbiga lagu haysta in ay tahay wax aada u xun oo yacni adiga ay kusii dhibaateynayso sida ay sheegeen walaalaha iga horreeya yacni qofka marka aad rabtid inaa qisadiisa wax ka ogaatid oo kaleentood tusaale ahaan aniga tiiraayo marka ay hayso waa iska aamsanahay adi laakiin marka aa igaga sheekaysa sheekadaada oo inay dhibaatooyin ay kusoo gaareen noloshaada waxay ii sahlanaanaysa inaan kugu dhiirado oo anigana aan kaaga sheekeeyo qisooyin xanuun badan oo nolosheeda soo mareen laakiin haddii adiga aa xirxiran tahay een, aniga ioma suurtagelaysa inaan wax kuu sheega marka tiimkeenaan barnaamijkan een, runta iyo dib u heshiisiinta wado markii hore naloo tababaray in macnaha annaga aan noqono dad oo furfuran oo dadka soo dhaweeya oo si saaxiibtinimo ah dadka ula sheekaysta si dadka qulubtooda wax ku jiro aan u gaarno ugu dambeyntii khamar iyo cabaasaa ku dhammaan khamar lixdan jir markaad tiraahdo cafi qofaa dishay muxuu ku yidhahdaa
xaqiiqdii tababarka marka hadda warsheeq ka wadnay baa waxaa ku jira rag aada u waaweyn maasha allah maaliba waxaan dhahnay iscafinta markaan ka hadlaynay markaasuu nagu qoslo wuxuu dhahay idinka maxaad ka ogtihiin iscafin markaasaa u sharxnay marka cashir u sharxna wuxuu dhahay xaqiiqda wuu ilmeeyaa qof weynna wuu ahaa oo aada nooga weyn wuxuuna waxa aada ugu xumahay oo dhahay in anagu qof weyna dhib badan aan geystay maantana dhalinyaro aan toban jeer dhali karo ee i tusaayaan wadada saxda ahayd diyaarna waxaa u dhala dadkaasaan qaladka gala ahaado gabar aan isla shaqaynayn oo dhahay xafiis inaan raadiyo oo aan cafis weydiisto oo raaligelin bixiyo Een, bismillaah degmooyinka intaan wadnay degmada xamarweyna waxaan ku arkay laba oday oo waaweyn oo lixdan jirro ka weyn oo colaadoodu shan iyo toban jir sateen barnaamijkan marka loo geeyo nin kamida markuu ogaaday een, quraca nabadda iyo iscafinta faa'iidada ay ku fadhido wuxuu yidhi caqligayga waxay keeni waayeen jiil yar hadday soo heleen waxaan aqbalsanoo yidhi waafaqsanahay inaad intay horkacdaan aan cafis bixiyo aan u tago ninka hebel arbaca rukun aan ugu tagno ninkii shan iyo toban sano maasema isma aysan cafin asagaa wuxuu weydiista cafis marka waa isku boodeen cimaamaday ay is saareen hadda ganacsigoodu waa u kala socda aad baad u mahadsantay dhammaanteen
kuwaasi waxay ahaayeen dhalinyaro oo isugu timaada quraca nabadda oo ku yaalla magaalada muqdisho waxa ay la hadlayeen wariyaha v o a muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle halka weliaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta dhinaca heesaha haddaan jalleecnana aamina afri kusoo dhawaada heesay ku luuqeynayso la yidhaahdo hami
Miyan hamia darati Miya walwala habeki Miyan miyan miyan miyan Miyan gam ayah hutada Miyan hamia darati Mia walwal joogtid umay qobowlibataa naftaydu yee hadalkiyo sheekadaadiyo jeclayse haasa waago halkaad adigu joogtid umay qobowlibataa naftaydu yee laabtaydanu ku helane hayinka ku abaad xabiibi wadaaho kaankaye kadow hagadaamadiyo wixii halis galinaye laabtaydanu ku helane hayinka ku abaad xabiibi wadaaho kaankaye kadow hagadaamadiyo wixii halis galinaye hamuuntu miyay dhammaataa haradku miyuu idaayaa miyan miyan miyan miyan miyan ka hadhi karayaa hamuuntu miyay dhammaataa haradku miyuu idaayaa miyan miyan miyan miyan miyan ka hadhi karayaa hanankiyo dabecadaaniyo anigu kaa helay sidaadabo had iyo jeer adiga uumay macaan ku hayaa qalbigaye hanankiyo dabecadaaniyo anigu kaa helay sidaadabo hadiyo jeer adiga uuma macaan ku hayaa qalbigaye laabtaydanu ku helane hayinka ku abaad xabiibi wadaaho kaankaye kadow hagadaamadiyo wixii halis galinaye laabtaydanu ku helane hayinka ku abaad xabiibi
heestaas hami iyo aamin afrikataan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga v o a nagala socotaan haatanna waa dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaan nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno waxaa la ciyaaray kulan ka tirsan champions liiga xalay waxaa la filayay in laba kulan ay dhaxaan hase yeeshee kulanka brushia dortmund iyo monaco ayaa la baajiyey kadib markii baski ay la socdeen ciyaartooyda naadiga brushia dortmund la sheegay meel u dhow ay qaraxyo ka dhaceen taasoo sababtay in qaar ka mid a ciyaartooyda ay dhaawacyo soo garaan garahan ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara naadiga brushia dortmund mark batra kaasoo la sheegay in gacanta uu dhaawac ka soo gaaray cisbitaalna loola orday ciyaartaas ayaa dib loo dhigay ilaa iyo maanta markaas oo la filayo in ka hor labada kulan kale ee champions liiga maanta dhici doona ay iyadu ka hormarto oo la ciyaaro hase yeeshee aynu ku soo laabanno naadiga yuventus ayaa waxa ay naadiga barcelona ku khasabtay in mar kale ay u baahnaato mucjiso in ay dib ugu soo laabato oo ay si ay ugu sii nagaato champions leaga inay mucjiso mar kale samayso kadib markii ay ka soo badisay si mucjiso ah naadiga b s g bishiaynu ka soo gudubnay yuventus waxa ay gegadeeda ku martgelisay naadiga barcelona waxaanay kaga adkaatay saddex gool iyo waxba ciyaartaas oo ahayd mid xiiso badan ayaa naadiga yuventus waxa ay doonaysay inay barcelona ka harsato maadaama sannado ka hor champions liiga faynalaha ay naadiga yuventus ay markaasi guuldaro kala kulantay barcelona ciyaaryahan daybala ayaa daqiiqadii toddobaad gool qurux badan u dheliyay naadigiisa hase yeeshee waxaa labayo labaatan daqiiq markii ay maraysay gool kale ka cajiib badan kii hore u dheliyey uu mar kale uu dabadhaafiyey goolwadaha naadiga barcelona terstehen ciyaaryahan jelini ayaa daqiiqadii shan iyo kontonaad markii dib laisku soo laabtay naadiga kubadda cagta yuventus goolkii saddexaad uu u dheliyey halkaasna waxa ay ciyaartu ku dhammaatay saddex gool iyo waxba waxaase calaamadaha hurudka ay qaatay ciyaaryahanada daniel alvis mario mazukij khadira iyo lamina halka dhinaca barcelonana ay ka qaateen samuel titi adres niesta iyo louis suarez dhegaystayaal maanta waxaa dhici doona kulamo kooxaha atletico madrid leicester city ayaa dheeli doona halka bayan munikh iyo real madridna ay dheeli doonaan lugta labaad kulamada dhacaya waxaa la dheeli doonaa isla bishan aynu ku guda jirno ee toddobaadyada soo socda xubinta ciyaarahana halkaas aynu joogto
dhegeystayaal naga raalli ahaada nuur xasan nuur muu ahayne wuxuu ahaa xubinta ciyaaraha qofka inala socodsiinayey jamaal axmed cismaan laanta afka soomaaliga v ayaad nagala socotaan caasha dhinacii heesaha weli u baxbaxsanaynaa ismaaciil oo hees kalean dhegeystayaasha usoo qabanayna gaar ahaan dhallinyarada barnaamijkan da dhegeysanaysa weliba ku xiran hodan cabdiraxmaan iyo cabdihani codadkooda
codadka talantaaliga ah ee cabdi holan iyo hodan cabdiraxmaan waxay gebagaba u yihiin idaacaddayadii duhurnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen caashe ibraahim nadan caashe cudiyan oo ismaaciil xuseen farjalatan iyo intan afarta galabta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Tuma, tuma, tuma.